subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor khamiis ah bish aanraahdee waa aroor talaado ah bisha agostna waa saddex iyo labaatan sannadka laba kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o e somalycom saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda iyo somalilan iyo xisbiyada mucaaradka oo labada dhinac ka codsaday inay joojiyaan tallaabooyinka xaaladda ama khilaafkooda uga sii dari karaa
xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa inay joojiso dhammaanba xadhig iyo arrimaha wiiqi karaya nabadgelyada ama ay ummadda laftigeeda dhibaatadu ka soo gaarayso dhammaanna maxaabiista hore u xidhayd iyo suldaanka xalay la qabtay sultaan axmed caddo gude in xorriyaddooda ay u soo celiso
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ciidamada booliska mudug oo sheegay inay hub walxaha qarxa iyo dadba ku soo qabqabteen howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoostaga maamulka galmudug waxaa kaloo dhegaysan doontaan saamaynta abaarta ka jirta soomaaliya oo sii baahaysa iyadoo dad hor leh ay maalin kasta ku soo biirayaan kuwa aan haysan wax ay maalintaasi cunaan waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha qaxootiga netherland oo dowladda dalkaasi dacwad ugu soo oogaya dhibaato uu la kulmay wiil soomaali ah oo magangelyo u raadsaday dalkaasi qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida qareenada u doodaya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa isniintii garsoore federaal ah weydiistay inuu ka hortago in hay-adda dembi baarista iyo waaxda cadaaladda ay sii wadaan dib u eegista ay ku sameynayaan dukumentiyadii horaantii bishan laga soo ururiyey gurigiisa oo ku yaala gobolka florida qareenada ayaa sidoo kale ka codsaday garsooraha inuu magacaabo baarayaal iyo sharciyaqaano dhexdhexaad ah si ay u kormeeraan feelal badan oo laga soo qufay guriga trump kuwaas oo la sheegay inuu horey uga sii qaatay aqalka cad markii doorashada looga adkaaday warbaahinta maraykanka ayaa tabinaysa in madaxweyne trump uu xaruntaasi ku hayay dukumentiyo quseeya ammaanka qaranka maraykanka iyadoo lagu baarayo inuu si qaldan u maamulay waa dacwaddii ugu horreysay ee maxkamadeed ee ka dhan ah baaritaanka waaxda cadaaladda iyo f b i-da ay ku hayaan feelasha laga helay guriga trump ee ay xareeyeen qareennada isaga difaacaya dacwadda oo ay ka xareeyeen maxkamadda federaalka ee westerban beach ee gobolka florida ayaa sidoo kale lagu weydiistay baarayaasha inay soo celiyaan shay kasta oo ka baxsan amarka maxkamadda ee baaritaanka oo ay ka qaateen guriga trump afhayeen u hadlay waaxda cadaaladda ayaa sheegay inay soo gudbin doonaan jawaabtooda ku aadan dacwadda maxkamadeed ee iyaga laga gudbiyey tallaabadii ay siddeeddii bishan ku galeen guriga trump ee maralogo iyagoo sheegay inay u haysteen oggolaansho iyo amar maxkamadeed taliyaha milatariga ukrain ayaa sheegay in ku dhowaad sagaal kun oo askari ay kaga dhinteen duulaanka ruushka uu ku galay ukrain oo caawa lix bilood ay u buuxsamayso jenaraal valeri zalazavi oo hadalkan ka sheegay xaflad lagu xusayay ciidamada ukrain ayaa noqonaya sarkaalkii ugu horreeyey ee si rasmi ah uga hadla askarta ukrain looga dilay dagaalka tan iyo bishii abriil qaramada midoobey ayaa sheegtay in la xaqiijiyey dhimashada shan kun iyo shan boqol oo ruux oo rayid ah inta uu socdo dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain kaas oo soo bilowday afar labaatankii februaayo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ayaa sidoo kale sheegtay in la diiwaangeliyey sagaal boqol labayo toddobaatan caruur ukreiniyiin ah oo lagu dilay laguna dhaawacay dagaalka laakiin waxay intaasi ku dartay in tirada dhabta ah ay kasii badan tahay bayaan ay soo saartay unicef ayaa lagu sheegay in dhaawacyada caruurta ay sababeen qaraxyada ka dhashay hubka culculus ee loo adeegsaday dagaalka dhinaca kale dagaalka ayaa lix bilood jirsanaya maalinta xorriyadda ukrein oo ku beegan arbacada berita ah taas oo ah koobiy soddon guuradii kasoo wareegtay markii ay xoroobeen ukrein madaxweynaheeda zeleniski ayaana ugu baaqay dadka inay foojignaadaan iyadoo dabaaldega xorriyadda laga mamnuucay magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi ee caasimadda kiyef iyo magaalada kale ee karkiif cabsi laga qabo in ruushka uu gantaalo ku weeraro dabaaldegyada ayaana jira taasoo kaliftay in caasimadda kiyef iyo karkiif laga mamnuuco in dadka ay u dabaaldegaan sanad guuradii koob iyo soddonaad ee kasoo wareegtay xorriyaddooda dhegeystayaal warkeenna iyo dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay guddigii dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa weli ku howlan isu soo dhoweynta labada dhinac ee uu buuqa siyaasiga ah ka dhex taagan yahay qaar ka mida salaadiinta iyo madax dhaqameedka somalilan ayaa labada dhinacba ku booriyey inay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara in la sii kala fogaado iyagoo sidoo kalena ugu baaqay xukuumadda in la sii daayo suldaan axmed caado gude oo booliska ay xireen warkan waxaa hargeysa kasoo diray
qaar ka mida salaadiinta somalilan ayaa shir jaraahid oo ay ku qabteen magaalada hargeysa waxay kaga hadleen khilaafka siyaasadeed ee weli ka taagan somalilan ee u dhexeeya xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda salaadiintan ayaa waxa ay labada dhinacba ku booriyeen in ergada dhexdhexaadinta ee isxilqaanta ee ku dhex jirta ay u dheggan nuglaadaan suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan ayaa isdul taagay muhiimadda ay leedahay in dhinac kastaaba uu ka fogaado waa xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka eh wax kasta oo sii durkin kara arrinta inta ay guddidaasi isxalqaantay ay dhexdhexaadinta waddo xukuumadda waxaanu soo jeedinaynaa inay joojiso dhammaanba xadhig iyo arrimaha wiiqi karaya nabadgelyada ama ay ummadda laftigeeda dhibaatadu ka soo gaarayso dhammaanna maxaabiistii hore u xidhnayd iyo suldaanka halee la qabtay suldaan axmed caddagude in xorriyaddooda u soo celiso qodobkaasaan xukuumadda leenahay axsaabta mucaaridka ah iyagana dhinacooda waxaanu leenahay intaa wadahadalkii socdo iyo waawaantu socoto iyagiyo xukuumaddaba in loo dhaganuglaado insha allahu bismillahi kariim halka la dhigayo ee loo salka loo dhigayo xaaladda khilaafkan ergadaa ku jirta inay ku gacan siiyaan baan iyagana ku boorinaynaa insha allahu labada dhinacba soomaalidu waxay tiraa beled daama la qabta leedahay daba la qabta male tan maantaanu salaadin ahaan isugu nimid waa inaanu seeska usii dhigno annagoo insha allahu bismillahi kariim ilahi uka rajaynaya inuu ilahay naga soo afjaro oo ay naga dhammaato qadiyada tani oo is-afgarad buuxa laga gaadho geesta kale suldaan maxamuud guuleed ayaa isaguna sheegay in ay labada dhinacba ugu baaqayaan xisbiyada mucaaridka iyo xukuumaddaba in arrinta la dejiyo islamarkaana laga fogaado wax kastoo carqaladayn kara dhexdhexaadinta guddida ee iskeed isu xilqaantay
iyo inaanu soo jeedinno wax kasta oo kale hawsha sii durkinaya dhib kasta oo dhaca mid ka sii xun baa jira marka nabadgelyo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inagu mannaystay khalkhal baa ayaamahan dambe inagu soo kordhay siyaasadeed marka inaannu ku talinno wax alla wixii nabadgelyada fogaynaya hadday xagga dawladda tahay iyo hadday dhinaca kale tahay toona in qolo walba aanu nidhaahno ka fogaada qodobka soo raaca marka waxaanu ka codsanaynaa mucaaradka xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooda waxaanu si xishmad leh uga codsanaynaa in wax alla wixii inta hawshaas lagu jiro go'aama ka soo baxayaan wax kasta oo dhaqdhaqaaqa inay joojiyaan hadday mudaharaad tahay iyo hadday erayo xanafla tahay dhammaan wax kasta oo fogayn kara xalkaa aynu raadinayno wax kastaoo carqaladayn kara inay ka fogaadaan iyoaanu ka codsanaynaa saasaanu madaxda xisbiyada mucaaradka ka codsanaynaa iyo taageerayaashoodaba waxaanu si la mida salaadiinta kale ku baaqay in xorriyadda suldaankaasi caddo guda loo soo celiyo waxa kale oo iyadana aan u soo jeedinaynaa dowladda xadhigu suldaan caddo gude saakayna soo gaadhay in la xidhay waxaanu dowladda ka codsanaynaa iyaduna inay joojiso xadhigga inay joojiso leanna xadhiggu waxba soo dhowayn maayo marka dadka xidhan waxay u baahan yihiin in la soo daayo insha allahu markaa deg deg xal loo gaadho waa la sii dayn doonaa oo dowladda waxaanu ka codsanayna inay soo daayaan suldaankuna isagao in xorriyaddiisa loo soo celiyo waxaan isku daynay inaannu la xidhiidhno taliska guud ee ciidanka booliska somalilan iyo wasaaradda arrimaha gudaha somalilan si aanu wax uga weydiinno xadhigga suldaan cadda gude laakiin noomay suurtogelin iyadoo telefoonnada gacan jahaanay ka jawaabayn khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
markana maraykanka dhowaanahan waxaa amni xumo laga dareemayey magaalada minneabolis gaar ahaan aagga ay soomaalida ku badan tahay dhacdadii u dambeysay ayaa waxay ahayd israsaaseen ku dhex martay agagaarka suuqa ka dhalinyaro soomaali ah haddaba maxaa u sababa dhacdooyinka amniga la xiriira ee ku soo kordhay aaggaasi sideese wax looga qaban karaa su-aalahaasi waxaa ka jawaabaya jamaal cusmaan oo xubin ka ah golaha deegaanka ee magaalada minneabolis jacfar kuukaay ayuuna u warramay magaalada minneabolis labadii sano u dambeysay dhibkeedu waa iska badnaa saaad ula socotid sidii george floyd loo dilay ilaa haddeertaan dhibaatadu waa iska badneed booliis la-aan baa ku dhacday magaalada oo realitygu taas waaye maalinta dhibta dhacdadii twentyfour ka dhacday waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah oo hub iska wata ayaa dadkii baaranaya dariiqa u istaagaya marka wiil soomaali ah oo meesha marayay ayaa gaarigiisii la damca in laga xado furihiibi wuu isku dhejiyey markaasay xabado ku fureen marka dhibaatadu waa iska taagan tahay communitigu saasay u qaylisaa annagana mas-uul baa koley naga saaran magaaladii saas ay tahay lakiin booliiskii booliis la-aan baa jirta booliiskii waxay ku mashquuleen arrimaha emergencyga ah ama arrimaha mataqaanaa xaaladdu markay adag tahay oo kaleeto bay ku mashquuleen oo wakti uma hayaan inay meelihii fariistaan awl karameel booliis baa fariista jiray xaafadaha sooma tonaforka moolka booliis baa fariista jiray hadda marka waa iska adag tahay xaaladdu marka dadka dhibaatadaas geysanaya ee rasaasta furaya ee dadka dhacaya ma soomaaliba iyaguna walaalow hadda kuwii dadka dhibka gaarsiistay dadka madoogaa bay ahaayeen ajanabiga laakiin way jiraan dhalinyaro soomaali ah oo ayagana mataqaanaa dhibka gaarsiista marka xaaladdu waa iska adag tahay siriga minneapolis laakiin degmadan badanaa waxaan ku dadaalnaa inaan booliiska kusoo badino kaamirooyin baa hadda meelihii dhignay xataa waxaana la shaqaynaya gobolkii iyo f b i gii sidii dadkan dadka dhibaatada u geysanaya laga aruuriyo hadda inta kulalehu bilowda samarku tahay waxaa la suubiyey gan unitka gala oo si speciala u gala oo badanaa aruuriya laakiin wiigiiba mar bay tagaan oo magaalada marba dhinaca adag oo xaaladdu adag tahay ayay tagaan ma la soo qabtay marka dadkii ee dhibaatada geystay saanu la socdo inspectorka booliiska xukum markaan la hadlay lama soo qaban descriptionkoodii baa la hayaa informationkooda la hayaa waan raadinayaa lama soo qaban
goobtabaa timid adigu waana aagga lagaa soo doorto halka ee dhibaatadu ay ka dhacday maxaad u sheegtay dadkii halkaasi joogay iyo weliba dadkii ay dhibaatadu gaartay booliiskii lasoo xariiraan xafiiskayga lasoo xariiraan oo dadka dariiqyada maraya ama dadka meelaha ku wareegaya oo tuugada noo soo sheegaan haddaan ognahay informationna ka hayno gaarigay wataan say u eg yihiin waxaa loo soo diri karaa special unit oo ka aruuriya meeshii qabta oo xira hadda xaafadaha xaafaddu waa xaafad weyn dhowr degmo oo franklin iyo seither iyo dhinacyadaa ku taalla booliisku waxba kama qaban karo lakin dhar caddaa timaada oo markaan informationkaas informationka communityga soo gudbisay aan u sheegno way galaan wayna xiraan wayna qaqabtaan marka communityga waxaan u sheegay inay ayagii sukuurad suubistaan inay booliiskii la soo xariiraan inay nala shaqeeyaan oo amnigii la shaqeeyaan waay jamaal waxaad ka dhawaajisay in dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ay muddooyinkii ugu dambeysayba ay sii xumaanaysay soomaali baa qayb ka ah baa la leeyahay dadkaasi ee amni darada wada maxaa sabab u ah maxay salka ku haysaa amni darada maxaa keena waxaa keena marka hore dalkan waa dal sharci lagu kala joogo laakiin consequencegii iyo qofku hadduusan ka baqaynin hadduu dembi ku dhaco ma ma ma dhahayo maanta waa la xirayaa booliis dalkii dhan meeshii dhan baa waxay iska noqotay laalas oo booliis la-aantii dadkii waxay aaminsan yihiin hadday dembi galaan inay ka faka karaan dembigeeda cidna aysan soo raadsan karin ilaa labadii sano u dambeysay saasay ahayd maalin cad in dadka la dhaco oo waddadii xataa lightkii trafikii la gooyo oo sharcigii lagu tunto marka anigu dareemahayga iyo intaan arkay iyo experienceya intaan soo joogay labadii sanaba waxaan arkay in dadkan ay saa ku dhahayaan oo aysan dareemaynin in sharcigu soo qabanayo laakiin hadda siriguna way ka fadhiisatay gobolka iyo federaalka labadaba waa ka fadhiisatay waxaanan dadkaana waa dad hadda loo tashtay oo insha allah lasoo qaban doono waxaan kaloo rabaa inaan ku dara walaalow booliis la-aan baa ka jirta meesha booliiska saddex boqol iyo afartan booliis ayaa magaalada ka tagtay micnaheeda waxa waaye stationkii booliisku soddonka ama afartanka joogi jireen hadda shan qof baa joogta ama lix qof booliis baa jooga booliiskii marka waxay ku mashquulsan yihiin ambulansigii iyo dadkii emergencygii ma tagi karaan oo investigationkii waxay qaban jireen ma qaban karaan marka saas dhibaatadaasaa ka jirta laakiin waxaan ku dadaalanaa hadda inaan kordhino booliiska hadda booliiska minneapolis dhowr boqol oo booliis bay raadaysaa dhalinyarada oo magaalada degan oo dadka degan waxaan u sheegayaa inay minneapolis yimaadaan waa laga bixinayaa iskuulka waxaana rabnaa dadku inay ka noq ka noqdaan booliis magaalada waa ayay mataqaanaa isqoraan oo waan laga bixinayaa iskuulkii marka insha allah
ugu dambayntii ugu dambayntii amni darrada qaybta ugu weyn waa soomaalida dil baa jira oo soomaalida gudahooda bay isdilaan dhalinyaro badan oo soomaali ah baa la dilaa hadda dhicii iyo boobkii maalinta cad abaa ku soo kordhay magaalada minneabolis maxaa tala ah oo aad soo jeediseen si looga hortago amaba loo dhammeeyo arrimahaasi
wallahi walaalo haddaan fiiriyo xaafadayda xaafaddaan xukumo waa xaafadaha lagu qaato baa jira hadda meeshii george floyd lagu dilayey iyo north minneapolis ay dhahaan oo mar walbeeto dhowr qof lagu dilaya maalintii xaafadan dhibaatada waa ka jirtaa dhibaatada laftirkeeda ma yara marka waxaan special dhalinyarada soomaalida waxaan wixii brograame iyo wixii aan ka qaban karno dowladda waa laga qabanaya laakiin dadka baan usoo jeedinayaa carruurtooda waa inay ka warqabaan meeshay tegayaan waa inay communitiga usoo jeestaan dhalinyaradan yaryar oo caawiyaan oo iskuulka ka caawiyaan marka mar walbeed mas-uulka wuxuu kusoo noqonayaa communitiga soomaalida waxaana ku baraarujinaynaa dowladda inay la shaqeeyaan ayaguna carruurtooda la shaqeeyaan ay hubiyaanna ma joogaan iyo dhibaatadan marka kolley sharcigu waa qabanaya jargeskii ayaa magaalada keenay xataa system waxaa jira mar raba inaan ku dheeraa system waxaa jira xataa booliiska siri minneapolis qofkii markuu xiro dowladda wuxuu u dhiibayaa maxkamadda iyo mataqaanaa jeelka jeelkii maxkamadda waa dowlad kale horey kasoo daynayaan marka ayagii xataa in lala hadlo oo gobor countygii iyo stateka lala hadlo dho dadkan markaad xukuntiin ha ku soo celinina magaalada ee ku haya meesha ilaa intuu iska bedelayo qofkii waay aad baad umahadsantahay jamaal
dhegaystayaal meeshaasi laisku dhacayo isbaarada ay ka jirto waa minneabolis kaasina waxa uu ahaa jamaal cusmaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee minneabolis oo ugu warramayay jacfar kuukay markana soomaaliya marka laga soo tago beeraleyda iyo xoolodhaqatada ee abaarta ba-an ee ka jirta geeska afrika ay saameyn toosa ku reebtay haddana waxaa jira tiroaan tiro ka mid ah ama ka badan oo ay si dadban abaarta u saameysay dadka ay abaarta saameysay waxaa ka mid ah garabraratadii iyo dadkii markii horeba uu dakhligooda hooseeyey kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay abaarta uga biirtay colaada ka jirta dhulkooda warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
saameynta abaarta ka jirta dalka labadii sano ee ugu dambeeyey kuma eka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda oo keliya balse waxay reebtay dhibaato ka badan inta loo malaynayo waxaa jira dad badan oo si toos ah ama si dadban ugu noolaa waxyaabaha dhulka ka soo baxa dadka qaar abaarta waxa uu sii dheer colaad saameysay deegaankii ay ku noolaayeen biyo la-aan iyo barakac waxaa jira haween badan oo markoodii hore ahaa beeraley laakiin abaarta darteed markan isu bedelay inay iibiyaan cowska beeraha ka soo baxa si nolol maalmeedka ay uga helaan oos beerdadow ka soo gurnayaa hunguri ka raadinoo haynaa ilaahay raxmaankaay waynu soo dhibin waa kaalweyna nolosha edaydaan ka raadina wax ilaahay ii soo dhibin maan kaloo ashadooda wax ku filan quracay kada ma ku jirto ashadooda eeskan waxaa kasoo gurinay meel huud la dhahayo luugjeelow agteeda beere ee kasoo gurinay matooreel lagu waraabinoohe dadka matooreel leh todoba sano oo kale adduhunguri una ka beer ka goosanay macunan beertas waana saamaysay beerta aba aba ooskaan gurinayno ilaaha noo qadari abaartaley noo qadartay ma ogay beeraxayna hatii noo buuxsumaan oosba ma raadinayno badarka aynoo iska cunayno toddoba sano noo ma bixin raashiin badar noo ma bixin ooskan amasmanka soo tuugsanoyna ooskaas aska gurinoyna salaadii si u baxani kas haddii oo badata laba doolar goynayan bisaas beeray dhan wada abaar waa haddii markii la tugto aabbaxa habeenka ilay dabka ku shidana subaxdii haddana waa doonaynaa waxii habeenkii inuu habeenkaas habeenkiis ku gaarooyna sidoo kale waxaa hoos u dhacay qiimaha hilibka ariga maadaama xoola dhaqatada ay daaq u waayeen xoolahooda qaar ka mid a haweenka hilibka ku iibiya magaalada beledweyne ayaa waxay ka waramayaan sida ay abaarta u taabatay saameyn aad u weyn ay ku yeelatay arigii wuu raqiisay hilibkii haddii la qalo wax gadanaya ma lahan lacagtiisii dadkii lacag ma haystaan waa iska qalna wax gadanayna male mar walba wuu iska baaraa aad iyo aad saameyn aad u weynay nagu yeelatay hilibkaas abaarteeda abaart jirto darteeda marka ilaahay subxaana qaadir ana saacidahay bini'aadanna ma saacidi karo ilaahay hana saacida ilaahay saacidaadka sugaynaa abaarta ilaahay anaga dulqaado siba siba marba si aan wax baan qalaa mar hal baan qalaa mar labaan qalaa mar saddexaan qalaa marba waa si wax gadmaayo ma lahan wax alla wixii la qala yaraa iyo badanaa wixii la qalaayo wax gadmaayo ma lahan qof walba waxba ma haysto uu ku leeyahay haddii aa qofkii qabatid adaaba u joodidba inaan waxbaba haysaninba waayo adigaaba suuqa fadhisidoo wixiise wax u kala socda anaaba arkaayaba wa dadkii wallaahi aaday culays weyn abaartay u saamaysay waxba ay haystaa male dadkii qofkii wax kaa qaata wax lagama qaadi kara waa inaa layska sabra ilaa oo ilaahay wax ka siinaa qofkii toban iyo laba ruux oo ku dhownahay waan iskula shaqaysan oon iskala joogna haddaan waxanle haddaan waayn ilaahay aan tawakalnay oon ilaahay kasha saaranay waa iska joogna haddaan hallana waa cunaynaa haddaan waayna gurigeenaan aadaynaa abaarta ka jirta deegaanada gobolka oo hoos u dhigtay wax soo saarkii beeraha ayaa waxay horseeday in uu sare u kaco qiimaha la iibiyo sabuulka lagu dubo hareeraha magaalada oo markii hore la iibin jiray shan iyo toban senti oo u dhiganta saddex kun oo shilinka soomaaliga dhallinyarada ku shaqaysata xirfadan ayaa waxay sheegeen sababta ugu weyn inay tahay tacabka beeraha oo hoos u sii dhacayay sannadahan dambe abaarta darteed hor waxaan iibin jiray shan iyo toban toban aan iibin jiray waxaa sababay abaar ba'an baa ka jirto beledka iyo meel walbaba ka jirto ma garata marka hadda sixirbarra arladi ka dilaacay hadda saddex dhibic saddex inan gaday danta ugu qasabtay loorkii oo caadigaya aniga beley iyo ma tabcane ee waxaan ku soo qaadaa lix iyo toban halka loor lix iyo tobanaan ku soo qaadaa marka sidaasan haddana u sii gadaa gaajadana ilaahay anaga dulqaado waxaana ilaahay amarkiisa ay ku dhacdi ilaahana anaga dulqaadi karaa idaacaddana waan salaamaya maalintii waxaan keennaa lix loor toddoba loor toddobadaas loor dadna midaan haddana usii qayqaybinnaa marka aniga laba loor aan ka reebtaa aan yoomiya iska gadaa wallaahi maasha allah waa waa turjoonki waa waa lagu soo dhiciyaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
ciidamada booliska mudug ee dhanka maamulka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay maalmihii lasoo dhaafay ka fuliyeen mid ka mid a gobolkaasi warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
taliska qaybta booliiska gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka warbixiyey qaraxyo dhowaan ciidanka booliiska gobolka mudug ay kusoo qabteen howlgal ay ka sameeyeen deegaanka dagaari ee gobolka mudug taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug cali muuse maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay taliska qaybta ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkii ay ciidanka kusoo qabteen qaraxyadii dhowaan lasoo qabtay waxaan u mahad celinayaa ciidamada booliiska iyo degmada dagaari maamulkeeda iyo dhammaan nabadsugudda ciidanka nabadsugudda intii hawshaas ka qayb gashaan u mahad celinayaa aada iyo aad u mahadsan yihiin waxaa lagu guulaystay howlgal miino miino ay ku aruursanahayeen kooxaha cadowga ah ay meelaha duurka kula dhuumaaleysanayeen baa ciidanka booliiska iyo nabadsugudda ku guulaysteen iyadoo dadka deegaanka iyo aan xogtaas aan iyo wada shaqaynta aan ku helnay haddana wixii sidaas oo kale ah oo iyaduna ay wararkeeda hadda na soo gaarayaan waa ku daba jirnaa markaan soo dhammaystirnaana si fiican idinkugu soo bandhigi doona haddii ilaahay idmo inta ka hartaan aan soo dhammaystirayna taliyaha qaybta ayaa sidoo kale sheegay in kooxihii waday qaraxyada gacanta lagu hayo islamarkaana ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxo kale oo lala xiriirinaya qaraxyada
waxaa kaloo ka- kaa iloobay saddex eedaysanaa xiran oo lagu soo qabtay alaabtaas kii lagu soo qabtay iyo gaarigiisii iyo labadii kale u keentay ee isagu uu sheegay oo tilmaamay iyo labadaa nin baa ii keentay saddexaas dhagar qabe oo aa- oo- baan aa ku jirto xiran waxaan harayna waan soo dhammaystiraynaa haddii ilaahay idmo dabagal baan ku haynaa howlgalku intuu socdana waa waa wax badan baan nala ogaanaysaa waana waan- waa nala joogtaa haddii ilaahay idmo gudoomiyaha deegaanka dagaari nageeye xasan haybe ayaa qaybaha ciidamada uga mahad celiyey howlgalkii ay kusoo qabteen qaraxyada iyo kooxihii waday marka koowaad awalan allah ayaa mahad iska leh marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa ciidamada ammaanka booliska iyo nabad sugidda ee deegaanka duleedka deegaanka dagaari howlgallo ay ka sameeyeen kusoo qabtay falal wuxushnimo ee nimankan nabaddiidka ahi ay ku aruurinayeen bohol halkaas ku taalla ka hor dhicmayno wixii ay sheegay dabagal iyo dambi baarista ciidanka ayaan ka- sheega ka sugaynaa annaga maanta eh, warkeena waxaa weeye inaan u mahad celino eh, ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ee gacan ka geystay waxaana wada shaqayn ayaa naga wada dhexaysa xoga deegaanka laga helay iyo ciidamada ammaanka oo sardoonkoodu aada u sarreeyey ayaana looga war helay waxaan leenahay shaqadan sii laba tijabaara waana wada shaqayn doona insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa cid walbaba dembiga ay gasheen lagu ciqaabi doona insha allah
qaybaha ciidamada gobolka mudug ee labada maamul ayaa muddooyinkan waday howlgallo lagu xaqiijinaya amniga gobolka mudug waxaana laamaha amniga gobolka ay gacanta ku dhigeen kooxo la sheegay in ay wadeen qaraxyo kala duwan kuwa oo lagu kala qabtay galdogob iyo dagaari cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo markana kaalmihii heesaha iyo codkiisii dii cali wiinkey heestaasi iska daanshadaansho iyo codkiisii dii cali wiinke ayaa u dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Yeah.